assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii boqol iyo shan iyo toban ee kitaabka culimadu macnaa waxa weeye ay isku isgarab dhigaan taqriiban khadiija iyo caaisha iyo faatima saddexda haweenkaa baa la isgarab dhigaa koodee fardi badan xaafid ibni xajar iyo ragle waxay aada u xoojinayaan u xoojinayaan inay khadiija ugu fadli badantahay nusuusta marka laysku celceliyana waxaad moodaa inuu qowlkaasi xoog badan yahay oo ay ugu fadli badan tahay khaasatan haweenka ummaddan inay ugu fadli badan tahay saas way macana waxyaalo fara badan oo haweenka uu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh khadiijo ka helay oo haweenka intooda kale uusan ka helinna waa jiraan haweenka intooda kale uusan ka helin kowna waxaa ka ah ilaahay subxaana watacaala caruur buu ka siiyey haweeney kale oo caruur u dhashay oo macnaha afar ah oon maariye ahayn maba jirtaba kulli inta kaleona isku dardar saas wey saa daraaddeed nebigu sal alay wasalam markay caaisha u masayrto yani uu sheeg sheegi jiray nebigu sal alay waslam oo markuu haweenkiisa la joogo khadiijo fadligeedii iyo wanaageedii iyuu sheeg sheegi jiray haweenka qaar baa ka masayri jiray marka khadiijada unbaad ku haysaa habartana cajuusada maxay tahay nagu dawaday dhihi jireen maa caaisha oo kaleetay markaasuu nebigu sal alay slam u sheegi jiray fadligeelada wuxuu u diri jiray nebigu sal alay waslam xataa markii reerku wax qasho khadiijo saaxiibadeed ayuu nebigu sal alay wasalam xoolaha la qasha wax uga diri jiray waa khadiija haweenkii saaxiibka la ahaa wey macana marka yani waxa weye markaasuu nebigu sal alay waslam fadligeedii iyo wanaagay lahayd iyuu markuu u sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi waxyaaluhu tiriye waxaa ka mid ahaa ilaahay caruur buu iga siiyey aanan idinka helin wey macana taasoo kalea ka mid ahayd macana marka sidaas wey khadiija radi allahu canha haweeneydaas ay ahayd marka waxyaalaha nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu sameeyey waxaa ka mid ahaa intii iyadoo haweeney duqa intuu guursaday ayuu haddana intay iyadu haweeney u ahayd oo xaas u ahayd haweeney kale lama guursanin nebigu salawatullahi waslamu caleyh saas man ikraam uu iyada ku karaamaynayo macana wa kaana lahu nebiga waxaa u ahaaday minha xaggeeda abnaa'un wiilal iyo wa banaatun gabdhaba ama alabnaa'u wiilashii falam yacish ma noolaanin minhum xaggooda axadun ruqla kama noolaanin qaasim iyo cabdullaahi iyo kuwaaweyn iyo ibraahiima maariya dhashay wa ama albanaatu gabdhihii miya gabdhahay khadiija dhashay fahunna iyagu zaynabu wey waruqayatu wey wa ummu kalhuum way wa faatima way afartaa way afartoodabu way weynaadeen oo guur bay gaadheen fa amaa zaynabu zaynab miyaa fatazawajahaa waxaa guursaday qabla alhijrati intuusan nebiguba soo hijroonin maka waxaa ku guursaday ibnu khaalatiha wiil ay ilmaabti yihiin oo magiciisa le abulcaas ibnu rabiic ninkaasoo ay ilmaabti ahaayeen waxaan u jeedaa ha habaryarteed habaryarteed baa dhashay ninkaas ayaa macnaha waxa weyaan maaragtay ayaa guursaday oo qabay kadib dambana waa kii soo islaamay macnaha wa ama ruqayatu miya wa ummu kalhuum faqad tazawajahaa waxaa guursaday cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu alwaaxidata mid tilwa alukhraa midda kale ka dambaysa yani nebigu sal alay wasalam mid buu u guuriyey markay ka geeriyootayna tii kale ugu xigsi yani xiskiin xiskin ahaan u siiyey xiskiisan soo lama dhihi jiro labada gabdhee macnaha waxa weyaan la iska daba siiyey marka nebigu sal alay slam labadaa gabdhoodba wuxuu u guuriyey cuhmaan buu u guuriyey dinnuurayn meesha la yidhahdo waa dinnuurayn kutubta qaarkood sumeydaan ku arag labada nuur ee uu goorida leeyahay cuhmaan waxa waaye laba gabdhoodoo nebi maxamed u dhalay salawatullahi wasalaamu caleyh nin saxaabada ka mid oo guursadoon isaga ahayn maba jiraba saas way maana taasuu la dheeray rag wa ama faatimatu faatima miya fatazawajaha wuu guurs waxaa guursaday caliy bnu abi aalib baa guursaday bayna badrin wa uxud intii beder iyo uxud u dhexaysay buu guursaday oo la aqal galay waa iskii isagoo macnaha waxa weeye usoo alaab urursanahayo oo duur iyo wax usoo guranahay xamza uu hashii macnaa waxa weye ka dili jiray ka gowrici jiray isagoo khamraysan tii wey macnaha wa minha waxaa ka mi wa minha xaggeeda faatimo xaggeeda ayaa kaana waxaa ahaaday alxasanu walxuseyn walxuseyn wa zaynabu wa ummu kulhuum saddex afartaa ilmood ayay faatima u dhashay cali bn abi aalib radi allahu canhu yani xasan iyo xusein sibtaa rasuuli lahi sal alay wasalam yani labadii wiil ee nebiga sal alay waslam wiilashiisa ahaa iyo zaynab iyo ummu kulhuum labadaa gabdhood iyo labadaa wiil bay faatima dhashay oo cali u dhashay waxaan soo sheegnay faatima radi allahu canha nebiga sal alay wasalam inay ka dambeysay dhowr bilood soo ma dhowr bilood bay ka dambeysay nebigu intuusan geeriyoonina waa kii u sheegay in ay reerkiisa iyo ehelkiisa ruuxa ugu horreeya ka daya imaan doono inay tahay buu nabigu ugu bishaariyey salawatullahi wasalaamu caleyh wa macluumun waxaa la og yahay ana nabiya sal ly slam nebigu kaana inuu ahaa mumtaazan mid la gooni yeelay oo ka soocan can ummati ummaddiisa mid lagaga soocay waa oo kaga gedisan bixalli tasawu bixilli tasawuji guursiga oo u bannaana biaktara wax ka badan la guursado min arbaci zawjaatin afar haween zawjaatin afar haweene ka badan oo la guursado nebiga keliyay u bannaaneed waxyaaluhu ummadda kaga gedisay bayna ka mid ahay liaqraadin ujeedooyin buu u guursanayaa kaiiran oo kaiiratin oo fara badan haween afar wax ka badan ayuu nebiga u bannaaneed inuu guursado salawatullahi wasalaamu caleyh waana arrimaha khaaska u ahaa nebiga sal alla alay slam oo ummaddu inay kaga dayato aan loo banaynin isagay gooni ku tahay arrimo noocaasoo kale nebiga ku gooni yaha khasaa'isu rasuul baa la yidhahda isagay gooni ku ahayd ujeedooyin badan baa marka ku jira nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh banaynta loo baneeyey afar haweena ka badan ujeedooyin badan bay leedahay ujeedooyinkaa ka mid ma aha nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi siday gaaladu ay dacayaadka ay sheegaan dad badanoo muslimiin sheeganayana ay ku kadsoomeen oo inuu nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh nin shahwaani ah nin shahwo badan oo afar haween iyo saddex haweena ayna ku fillayn oo baallaha ilaa uu dhinacyaha iska dhigaba macnaha waxa weeye aaban wax deeqayo jirin sidaas ma aha waxa shayga koowaad ee arrintaa beeninayana wuxuu yahay nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh wax gabadh ah oo bikra ah wuxuu guursaday caaisha radi allahu canha haweenkan kale oo dhan kulligood ama duqyaal bay ahayd haween waaweyn bay ahayd ama waxay ahaayeen haween yani waxa weye la guursadoo la furay bay ahayd ninku hadduu shahwo doonahayo hunguri shahwo ku jirtahay ma haweeney weyn buu raadsadaa mise gabadh yaroo la ciyaartuu raadsadaa gabadh yar buu raadsadaa marka ma jirto wax jira ma aha ee meesha waxaa ku jirta ahdaaf kalaa ku jirta ahdaaf iyo ujeedooyin waaweyn oo kalea ku jirta ujeedooyinka ku jirta ujeedooyin ijtimaaciyay leedahay oo maadaama nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh bulshadii oo dhan ay ku xidhan tahay ujeedooyin bulshada qaarkeed inuu soo jiitaa ah qaar buu u guursaday qaar buu nebigu u guursaday salawatullahi wasalamu aleyh ahdaaf siyaasi ah odayaal baa dhalay odayaashaasaa lagu soo dabaya lagu soo jeedaya dacwada lagu soo gelinaya qaar buu u guursaday nebigu sal alla alay wasalam waa haween waaweynoo way ka taallaa oo way tabaalaysan yihiin turid uu iyaga u turaya daraaddeed uu u guursaday nebigu sal alay wasalam ahdaaf badan baa jirta marka nebigu sal alay wasalam yani ma ahayn arrintaasi dacaayaday gaaladu ay faafiyeen iyo gaala raaci wax jira maaha macna marka ujeedooyinku waa badan yihin fa kaana wuxuu ahaa waxay ahaayeen cadadu man cid tiradood ciddaasoo caqada calayhina nebigu uu guursaday waxay tiradoodu ahayd halaata cashrata imra'a saddex iyo toban haweeneyd ayuu nebigu xalig ku xidhay salawatullahi wasalaamu caleyh isku dardar intuu la aqalgalay iyo intuusan la aqalgelinba saddex iyo toban bay isku noqonayaan dayib minhunna waxaa ka mid a minhunna haweenkaa waxaa ka mid a tiscun sagaal oo maata u ka dhintay nebigu canhunna xaggooda sagaal haweena iyagoo nool buu nabigu kaga geeriyooday salawatullahi wasalaamu caleyh oo isagaa ka horreeyey wathnataani labana tuwafiyata waa la oodsaday fii xayaatii nebigu intuu noolaabaa la oodsaday oo iyagaa ka horreeyey nebiga sal alay wasalam ixdaahumaa labada ka horreysay nebiga midood khadiijatu waay khadiijo walukhraa midda kaleetana ummu lmasaakiin masaakiinta hooyadood waay zaynabu bintu khusayma gabadha la yidhahdo wey ummulmasaakiin baa la odhan jiray masaakiintay jeclay oo xidhiirin jirtay oo soo dhoweyn jirtay oo u nuglaan jirtay saas daraaddeed baa hooyadii masaakiinta loo yidhi ayib wathnataani labana lam yadkhul bihimaa nebigu maba uusan la aqalgelinba wa haa hiya tanina wa haa baraarugoo soo jeestee hiya iyadoo asmaa'uhunna magacyahoodii wey iyo wa shay-un wuxuun oo canhunna xaggooda ka ahaaday wuxuun aan xaggooda kaaga sheegayno taariikhdoodii iyo qabiilkay ka dhasheen iyo cidday ahaayeen iyo qaabkuu guursaday iyo waxna waan kaaga sheegaynaa magacyahoodina waan kuu sheegayna way macna haweenkii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ayib haweenaydii koowaad waan soo marnay marka soo maa khadiija waan soo marnay inay haweenaydii ugu horreysay nebigu guursadahay salawatullahi wasalaamu caleyh loona badan yahay inay haweenka ugu fadli badan tahay nebiga waxyaalo fara badanoo haweenka kale aan laga siininna iyada laga siiyey taas waan soo marnay haweenayda labaadi waxa weeye sawdatu bintu zamca tasawajaha rasul lah sal ly sl nebigu wuu guursaday fii shuwaal bishii shuwaal ayuu guursaday sanata cashrin sanadkii tobnaad oo min alnubuwati nebinimada laga soo bilaabo hijrada taariikhdaa laba qaybood taariikhda wixii hijrada ka horreeyey waxaa lagu taariikheeyaa nebinimada markii nebiga loo waxyooday salawatullahi wasalaamu caleyh oo nebiga laga dhigay yaa laga bilaabaa waa taqriiban waa saddex iyo toban sano meelahaas waa saddex iyo tobankaa sano inta laga hadlaya waxaa la odhanayaa min annubuwa laga bilaabo markii nebinimada yani markii nebiga nebi laga dhiga laga soo bilaabo waay wixii ka dambeeyey hijirada loogu taariikheeya yaa bilaabay hijirada oo taariikh looga dhigo muslimiinta ya cumar bnu khadaab baa bilaabay taasi waxyaalaha cumar uu dawaawiinta iyo ciidamada macnaha kala habayntooda iyo masaladan la yidhahdo macnaha waxa weeyaan hijriga taariikhdan hijriga iyo kulli cumar baa bilaabay macnaha sunnat cumar wey ayib marka toban sano markii uu nebi ahaa ayuu guursaday bacda wafaati khadiija khadiijo dhimashadeedii kadib biayaamin maalmo markay khadiija maalmo sii mootan tahay ayuu nebigu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh wa kaanat waxay ahayd qablow hortii cinda bni cammin wiilay ilmaadeer yihiin agtiisa laha oo iyada u sugnaaday ayay macnaha ku xidhnaydoo kabay wey macnaha yuqaalu lahu ninkaasoo lagu magacaabo assakraan ibnu camrin famaata canha markaasuu ka geeriyooday wiilay ilmaadeer yihiin baa qabayo markaasuu ka geeriyooday markaa kadib uu nabigu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh ayib yani carabtu hala yaabine in adeerkeed waa qabi haddii la yidhahdo soomaalidu xoogaa way la yaabtaa oo in adeer iyo wiil iyo gabadh ilmaadeera waxay u haystaan inay walaala yihiin saasaan u haysana ismaba gayaanba gurigaa la wada seexan oo waa laysla khalwoon oo waa laystaaban oo waa laysla salaami oo waa laysmucaanaqayn oo shaqadeennaba maaha war dadkan dadkii isgeeyay ee laysu guurin jiray soo maa marka carabtu way naga gedisantao waxay isu guursadaan gabadha inadeerkan hadduu joogo nin kale uga hawoon maaya saas way macana ilaa isagu yidhaahdo kuma jiro anigu ma guursanayo oo rag u banneeyo isaga unbaa nin u ah macna saasay ula sugayaan nebiguna salawatullahi wasalaamu caleyhi faatimiyo muxuu isu guuriyey faatimiyo cali waa ilmaadeer soo maa ilmaadeer waayo oo nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi iyo cali baa ilmaadeer ah labadooda aaba maadama ilmaadeer yihiin iyaguna soo ilmaadeer un maa so saas maan soo haldana adeerku ugu addanya miya aha saas wey marka ilmaadeerku waa isguursan karaa warku waa intaas markuu ka geeriyooday ninkaasi ayuu nebigu sal lla lay slam markaa guursaday oo doonay macna caaisha haweenayda saddexaadee nebigu guursaday sal lla lay wasalam guurka wuxuu sheekhu isugu xijinaya say isugu xigeen siduu nebigu u kala hurguursaday ayuu isugu xijinaya haweenayda saddexaadee waxay idhi caaishatu bintu abi bakrin sidiiq caaisha bintu abibakr sidiiq tazawajaha nabigu waa guursaday sal lay slam fii shuwaal bishii shuwaal ayuu guursaday sanada ixda casharata min annubuwa sanadkii kow iyo tobnaad ayuu guursaday yani bacda zawaaji guursigiisii kadib sawdata uu guursaday bisanatin hal sanay sawdo ka dambeysay muran baa culimada dhexdeeda ka taagan oo isku hayaan macaaisha horreysay mise sawda horreysay isagu marka sheekh wuxuu rajaxayaa inay sawda xagga guurka ku horreysay oo hal sana ay weliba ka dambeysay caaisha radi allahu canha caaisha dambeysay wa qabla alhijrati hijrada ka hor bisanatayni laba sano wa khamsati ashhurin iyo shan bilood ayuu nebigu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh yacni intuusan hijroonin laba sano iyo shan bilood ka hor laba sano iyo bar taqriiban ka hor intuusan hijroonin ayuu caaisha nebigu sal lla lay wasalam guursaday macnaa waa loo meheriyey waayo tazawajaha nebigu waa guursaday walxaal hiya iyadu bintu sitti siniin lix sana jir iyadoo ah marka la meherinayo lix sanay jirtaa ayib wa banaa biha nebigu waa wuu la aqalgalay fii shuwaal bishii shuwaal ayuu la aqalgalay bacda alhijrati hijrada kadib bisabcati ashhurin toddoba bilood waxaan ujeedaa toddoba bilood fi lmadiinati madiine ayuu kula aqalgalay hijrada markuu madiine yimid toddoba biloodna uu magaalada madiine joogo ayuu markaa nebigu dhistay salawatullahi wasalaamu caleyh oo la aqalgalay caaisha radi allahu canha meeqa jiri wey markaa wahiya iyaduna markaasi bintu tisci siniin sagaal sanay jirtaa sagaal sanay jirtaa laakiin waa baaluqday oo way qaangaadhay waxaa loo deliishadaa xadiid wey taqriiban isagu sheekhu dee wuxuu uun ka warramaya laakiin war unbuu ka dhigay laakiin xadiid waaye waxaa marka loo deliishadaa gabadhu iyadoo yar oo weli caqliyeysanin in uu aabbaheed guurin karo oo nin uu guurin karo ficlan waa sax wuu guurin karaa laakiin markay caqliyeysato oo aqalgal ay gaadho yay khiyaar leedahay intaa lagu daro intaa lagu daro khiyaar bay leedahay markay qaan gaadho oo ay noqoto in lala aqalgalo guurkii aabbaheed guuriyey hadday ogolaatona sidiiba wax lagu wadi hadday diiddana wax qasab la yidhahdo ma jiro aabba gabadhiisa qasdi kara ma jiro mas'aladaasna madhabka shaaficiga waa lagaga xoog badan yahy xadiid baaban nas ku ah oo saxiixulbukhaari ku soo arooray oo nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi ay gabadhi weydiisay oy tidhi aabbahay baa i guuriyey nin noocaasuna iu guuriyey aniguna ninkii ma doonaya maxaan sameeyaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh iyadu khiyaar siiyey markaasaa wuxuu waxay tidhi aabbahay taladiisii iyo guurkiisii baan yeelay laakiin su-aashu waxay iga ahayd raggaan doonayay inaan baro inaysan haweenka qasbi karin saas wey maana ficlan saas wey wax qasab la yidhahda ma jiro maxaa yale waxaan kadaata waxbaa la doonaya in laysla dhiso labada ruux inay isla noolaadaan baa la doonay waxaa la doonayaa kalsooni iyo iskacayl in lagu wada noolaado laakiin laba ruuxoo inta fooda layslu soo qortay madaxa laysu geliyey xagee wax ka soconayso beri la kala goodi maayo saas wey macnaa waa in yani gabdhaha la siiyo khiyaarkooda la siiyo oo guurka khiyaar loo siiyo wey macana talana ay ku lahaadaan odayaasha iyo macnaha waxa weeyaan dadka awliyadii ay tala ku lahaadaan laakiin go-aanka kaba dambaystaa iyadaa iskale iyagaa markaa fuliyayaal oo guurinaya macna wa kaanat waxay idhi caaisha radi allahu canha bikran bikra ayay ahayd gabadh aan yani waxa weye nebigu hortii la guursanin bay ahayd walam yatasawaj mana uusan guursanin nebigu bikran bikra muusan guursanin hayraha oon iyada ahayn keligeed baa wax bikra ah uu nebigu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh wa kaanat waxayna ahayd axaba alkhalqi dadka ta uu ugu jecel yahay ta uu ugu jacayl badan yahay buu yahay ileyhi xagga nabiga nebiga xaggiisa salawatullah waslamu caleyh ta loogu kalgacayl badan yahay xagga nebiga ayay ahayd wa afqaha nisaai lumma oo nebiga waa la weydiiyey salawatullahi wasalaamu caleyh ragga ummadda yaad ugu jeceshahay baa nebigu yihi salawatullahi waslamu caleyh markaasuu nebigu wuxu yhi sal ly slam abubakrin haweenkana yaad ugu jeceshaha lay markaasuu yidhi caaisha saas waa laba isdhashay sooma qoyskaasi qoysaska marka lama sinna gabadhana haween buu ugu jeclay aabbaheedna rag buu nabigu ugu jeclaa salawatullah waslamu caleyh waxay ahayd marka nebigu sal lla lay slam haween buu ugu jeclaa wa afqaha nisaai lumma ummadda haweenkoodoo dhanna haweenayda ugu cilmi badan bay ahayd xaggaana laguma haysto bal fiqhigii iyo cilmigii nebiga sal lla lay wasalam intiisa badan ayadaa soo guurisay waxaa lagu tiriyaa lixda saxaabada ka mid ridwanullahi calayhim ee ugu xadiis badan baa lagu tiriya khaasatan intuu nebigu guriga joogay sal alay wasalam wixii uu samaynayey iyo fiqhigii iyo cilmigii guriga caaisha unbaa soo guurisay caaisha u badan waxaa soo guurisay macna ayib wa aclamahunna yani xagga fiqiga iyadaa ugu horreysay wa aclamahunna midda ugu cilmi badan bay ahayd cala liطlaaq marka laysku wada dara haweenkao dhan duubduub ahaan baa iyadaa ugu cilmi badnayd haweeneyda afraadi waxay ahayd xafsatu bintu cumara ibnu khataab ta'ayamat way garoobowday min zawjiha ninkeedii bay ka garoobowday qulays ibnu xudaafa ayaa la odhan jiray assahmi bayna badrin wa uxud bader iyo uxud dhexdooda ayuu ka dhintay markaasay garoob noqotay fatazawajaha rasul lahi sal ly sl nabigaa wuxuu guursaday sanata halaatin alhijiriya sanadkii saddexaad ee hijrada ayuu nebigu guursaday salawatullah waslamu caleyh qiyadan qisadeeda waa tasxiixa kusoo aroortay oo saxi bukhaari o nebiga sal lay slam cumar baa u keenay cumar baa markii ninkeedii ka dhintay ayuu wuxuu la damcay inay guursadaan ragga saxaabada odayaashooda abubakr sidiiq iyo yani raggaa cuhmaan iyo raggaas usoo bandhigay markaasaa yani cuhmaanna wuu ka cumur daartay aw ninka la yidhaahdo abubakr sidiiqna isaguna umaba jawaabina shib buu ka yidhi nebigaa marka maalmo kadib cumar marka waa ka xumaaday labadii ninba waa ka xumaaday jawaabtay siiyeen maxaa yeelay gabadh war gabadh baan ku hayaa iga guurso haddii lagugu diido xaal baaba layskaga qaataa sooma gogol baa laysu dhigtaa cumar marka waa ka xanaaqay waa ka xumaaday haddana labadan wuxuu usii xanaaq badnaa abubakr sidiiq buu usii xanaaq badnaa maxaa yele umaba jawaabiba isaga cusmaan waaba ka cumur daartayba mar damba maalmo isagoo jooginba nebigaa salawatullhi wasalaamu caleyh soo doonay xabsa oo usoo fadhiistay markii uu nebigu guursaday sal lay wasalam ayuu marka abubakar baa wuxuu u tegay cumar oo yidhi waxaa laga yaabaa niyow inaad ii xanaaqdo ii carootay oo haddaba xaal aad iiga fadhido laakiin waxaad ogaataa nebigaan maqlay salawatullahi wasalaamu calayhi oo sheeg sheegaya xabso sidaa daraaddeed baan kugu jawaabi waayay saas wy macana ila nebigu ku dhawaa sal lay waslam muusan faaruqi jirin sir badan buu marka ogyahay nebigoo marka sheeg sheegayo hadal hayuu maqlay saa daraaddeed hade mana rabana waa hadal culus waan rabaana hade nebigii baaba rabe seed uga hormartay sidaa daraaddeed jawaabtuu leeya waa aamus macnaha shib afka haysa un ilaa nebigu salawatulli waslamu aleyh arrintii ka fuliyey saasuu marka uu nebigu sal lay slam xabse uu ku guursaday tashanaadi waxay ahayd haweeneyda sanaadi waxa weye zaynabu bintu khusayma oo min bani hilaal qoyskaasay ka dhalatay ibni camr ibnu sacsaca wa kaanad waxay tusamaa mid lagu macaabo umma almasaakiin waa gabadhii xaggan kusoo marnay masaakiinta hooyadood baa laodhan jiray maxaa loogu magacaabay liraxmatiha naxariisteeda iyaahu masaakiinta inuu naxariisan jiray wa riqatiha iyo nuglaanteeda iyo nixitaankeeda calayhim dushooda ay u nexi jirtay aad bay ugu nuglaan jirtay radia allahu canha wa ardaaha kaanat waxay ahayd taxta cabdillahi bni jaxshin fastushhida markaasaa yani ninkaasi hoos joogtay macnaha isaga qabay waay fastushhida ninkaasi ayaa macnaha shahaado qaatay fii uxudin dagaalkii uxud buu ku istishaadayo yani lagu dilay fatazawajaha waxaa guursaday rasuulullahi sal ly slam ayaa guursaday sanata arbicin alhijiriya sanadkii afraad buu iyadana nabigu guursaday sal lay slam maatat way dhimatay bacda azawaaj nabiga guurkiisa kadib sal lay wasalam bishahrayni laba bilood aw alaaata ashhur ama saddex bilood markuu nabigu la aqalgalayba laba bilood kadibba waa waa dhintay ama saddex bilood kadib haweeneyda lixaadi waxa weye umu salama hindu bintu bintu abi umaya umu salama kaanat waxayd iyaduna taxta abi salama abi salama ayaa iyadana qabay fa maata canha waa ka geeriyooday fii jumaad ukhra yani bishii laha jumaad alaakhir jumaad lukhra iyo jumaad alakhir waa isku mid sanata arbicin alhijiriya ayuu nebigu guursaday ayuu ka dhintay fatazawajaha rasulah sal ly sl nabigaa guursaday fii shuwaal bisha shuwaal ayuu guursaday min nafsi sana oo sanadkaa laftiisa yani bisha shuwaal iyo bisha jumaad alaakhir waxaa udhexeeya saddex bilood soo maa rajab iyo shacbaan iyo ramadaan baa udhexeeya kadib buu nabigu guursaday salawatullah waslam saddex bilood kadib macnaha taqriban waa markii waxaa la dhihi karaa ciddada ka baxdayba marka ciddada ka baxdayba nabigu waa guursaday sal alay wasalam ayib ayadana waxay ahayd qisadeeda markuu ka dhintay ninka la yidhahdo abu salama markuu ka geeriyooday ayay nabiga u timid sal alay slam iyadoo aada uga xun aadna way u jeclayd radia allahu canha abu salama ay aada u jeclayd markaasaa nabigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma maxay ahayd allahuma ajirnii fii musiibatii wakluf lii khayra minha ilaahu musiibadaydan ajir iga sii wax ka fiicanna iigu bedel saadhee buu nabigu ku yuri sal lay wasalam markaasaa waxay tidhi waxaan isleeyahay on qalbiga ka leeyahay kolley hadalkan de nin abu salama ka khayr badanoo hadda lagugu bedelay maba jire laakiin maadaama nebigu ku yidhi iska yeelo iska dha-un hadalkii baa marka iska idhibitay ilaah wax ka khayr badan iigu bedel anoo haddana qalbigaygu uu ku jiro oo abu salama yaaba ka khayr badanoo talo lagugu bedeli doonaa maba jire saasaan leehay wax yar kadibba nebigaa usoo fadhiistay salawatullahi wasalaamu caleyh markaasaa waxaan ogaaday bay tiri nebiga ducadiisii salawatullahi wasalaamu caleyhi iyo inuu abu salama nebigu ka khayr badan yahay sal lla alay waslam mid ka khayr badan buu ilahay siiyey oo nebi maxameda salawatullahi waslamu caleyh saasay iyadana ahayd haweeneyda toddobaadi waxa weye zaynabu binti jaxshin ibnu ribaab min bani asad ibni khusayma wa hiya iyaduna bintu camati rasuulilahi sal alay wasalam nabiga eedadii baa dhashay nabiga eedadii ayaa dhashay wa kaanat waxay taxta zayd ibni xaarita zayd ibni xaarita ayaa qabay alladii zaydkaasoo kaana ahaa yuctabaru mid laga laga dhigo oo laga soo qaado ibnan wiil linabiy sal lay sl nabiga wiil looga dhigi jiray faallaqaha zaydun zayd baa marka furay yani zaynab zayd way isqaban waayeen markaasuu nabigu macnaha waxa weye waxaa furay zayd baa furay ayib faanzla allahu tacala ilahay baa wuxuu soo dejiyey aayaddan soo dejiyey yuqaatibu rasuulahu sal lay slam isagoo rasuulka la hadlayo rasuulkaa marka aayaddani kusoo degtay falamaa qadaa markuu dhammaystay zaydun zayd minhaa zaynab xaggeeda markuu ka dhammaystay wadaran dantiisa markuu ka guto ka dhammaystay oo uu furay ayaanu zawajnaaka ha kuu guurinay baa layihi nabiga salawatullah waslamu caleyh marka xaggee laga soo guuriyey kor baa laga soo meheriyey dhulkaba meherkeedu kamaba dhicinba balba fiirsada saa daraaddeed baa haweenka markay u faanayso haweenka nebiga intooda kale ayaa waxay odhan jirtay war meelahana idinka laydinku meheriyey aniga laakiin toddobada kor korkooda layga soo meheriyey ayaguna saasay odhan jirtay macal ile haweenka midba waxbay la dheertaa kuwa kale wa fiiha iyada shan arrinteeda ayaa nazalad waxaa kusoo degtay min suurati alaxzaab suuratu laxzaab xaal ay ka mid yihiin aayaatun aayadaha kusoo degay aayadahaasoo fasalad faahfaahisay oo kala dhigdhigtay qadiyata tabani suuradda marka awalkeeda laga baxaba yaa ayuha nabiyu itaqi illaha walaa tutic ilkaafiriin markaba waxaa la gelaya masalatu tabani tabanigana waxaa la yidhahdaa wiilal ayna dhalin ayay sheegan jireen oo wiilku ninkaasoo ku nasab ku abtirsan isagaa dhalay wuu dhaxli saasay samayn jireen carabtu saasay ahayd nebigu marka salawatullahi wasalaamu caleyhi zayd buu wiil ka dhigtay zayd buu wiil ka dhigtay intaan macnaha waxa weye aayaadkan reebaya soo degin aayadahana marka soo degoo la leeyahay aabbayaashiod ma tihidin yacni waxa weeyaan waa walaalihiin ama aabbayaasha hadda garataan ugu yeedha haddii kalena waa walaalihiin macna waa walaalna anaga islaamka walaalo noogu ah dhaha macna saasaa lihi mara kadibna ilaahi subxaana wa tacaala nabigiisa wuxuu ku imtixaanay sidii arrintaa wiilka dhigashada yacni markaad wiil ka dhigato ninkan ajnabiga kaa ah sidii wiilkaan oo kale xukunkiisa qaadanaya ma guursan kartid haweenaydiisa wuu ku dhaxli yani waxa weye aduu kaa tirsan yahay adaa lagugu tirinaya si arrintaasu marka bulshada muddo soo waday oo xididaysatay oo caado weynaatay ah sidii loo baabi'in lahaa baa nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi baa tajribadii ugu horreysay lagu fuliyey waxaa la yidhaha adigu fuli oo waa inaad guursato zaydka wiilka lagaaga dhigayo haweenayduu furay waa inaad guursato caadadii iyada hadaa marka saa lagu ciribtiray ilahi subxana wa tacala xikmaduu ka lahaa marka saasay ahaydoo fii suurati alaxzaab baa iyadana lagu faahfaahiyey oo ilahi subxana wa tacaala uu ku sheegay macna ayib wanasana'ti waan u imaan doonaa buuhi calaa dikriha sheegitaankeeda arrintaas oo macnaha waxa weye tabaniga iyo siday suurat laxzaab u faahfaahisay waynu sheegi doonaa buu leey tazawajaha wuu guursaday rasul lahi sal lay slam nebigu wuu guursaday zaynab fii dilqacda dilqacda ayuu guursaday sanata khamsin sanadkii shanaad ee min alhijrati haweeneyda labaadee waxay nebiga kula tartantay salawatullahi wasalaamu calayhi caaisha tartanka kula jirtay ahayd waxa kaloo dhan bay ka sidatay inta kaleo dhan haweenka nabiga sal lay slam bay ka sidatay si caaisha radi allahu canha ku leedahay xadiidu lifkiga waxay leedahay hiya alatii kaanat tunaafisunii fii rasuli llahi sal lay wasalam haweenka midda keliyatee nebiga igula tartanta ayay ahayd markay ka warramaysay siduu ilaahay u ilaaliyey subxaana wa tacala fitnadii dhacday oo carabkeeda uu dhowray oy uga dhowrsatay macnaha hada wabilahi towfiq sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi waslm الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحق صلح سرني خيره النبي صلى الله عليه وسلم عليه يحاسسك سيو قرسدي ayaa ku soo dhex jirnay waxaan soo gaarnay haweenaydii sideedaad ee nebigu uguursaday u guursaday sal alla alay wasalam magaceedana la yidhaahdo juwayriya bint alxaaris sayid bani musطaliq min khusaaca magaceeda juwayriya la yidhaahdaa aabbaheedna xaaris baa la dhihi jiray wuxuuna ugaas oo ahaa iyo oday qabiilkii la odhan jiray bani musطaliq oo reer khusaaca ah asalkoodu reer khusaaca waa laf ama jilib reer khusaaca ka tirsan qoyskaasi ka dhalatay kaanat waxay ahayd juwayriya fii sabyi banilmustaliq nimankii reer banilmustaliq la odhan jiray qafaalkoodii bay ku jirtay yaani dadkii laga soo qafaashay waa inagii soo sheegnay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi inuu weeraray marka dad badan baa laga soo qafaashay reerkani dadkii qafaalka ahaa ee lasoo qabsaday bay gacanta lagu dhigay bay marka ka mid ahayd ayb kaanad waxay fii sabyi bani lmustaliq reer bani lmustaliq dadkii laga soo qabsaday laga soo qafaashay bay ahayd fii sahmi thaabit bni qays bni shumaas saxaabigaas bayna qeybtiisa gashay yani saxaabigaasaa qeyb ahaan bay ugu aadayo isagaa macnaha lagu la siiyey fakaatabaha uu la qoraaltamay mukaatabada waxaa la yidhaahdaa addoommada loo adeegsada iyo saydyada dhexmarta sayidku inuu addoonkiisa heshiis la galo heshiiskaasna uu yahay inuu addoonku shaqeeyo qadar markaa laysla sheegay oo lacag ah inuu soo horiyo ama xoolo ah qadarkaa markuu sayidka u keeno inuu markaa xoroobayo saas mukaataba la yidhahda mukaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ilahi subxana wa tacala waa ka odhanaya waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa marka taas bay macnaha ninkii markaa sayidkeeda hayo thaabit bnu qays ninkaa saxaabiga ah yaa la heshiiyey oo yidhi intaa haddaad ii keento waa ku xoreynaya faqadaa rasuulu lahi sal ly sl nabigaa marka wuxuu guday kitaabataha xoolihii lagula heshiiyey xoolihii uu yidhi haddaad keento waa ku xoreynaya yuu nebigu ka guday salawatullahi waslamu aleyh wuu ka bixiyey wa tasawajaha wuuna guursaday nebigu sal ly slam fii shacbaana bishii shacbaan buu guursaday sana saadisa alhijiriya sanadkii lixaad ee hijiriga macna yani hadduu isagu xoreeyey nebigu hadduu xoolihii ka bixiyey hadda yani waxay ka dhigan tahay isagoo nebigu xoreeyey oo kale salawatullahi wasalaamu caleyh wuu guursaday markaa maadaama isagu uu xoolihii ka bixiyey ataasicatu haweeneyda sagaalaad waxa weye umu xabiiba ramlatu bintu abi sufyaan abu sufyaan ninka odayga sufyaan bnu xarbi baa dhalay kaanat waxay taxta cubaydillaahi ibnu jaxshin ibnu jaxshin cubaydillaahi ibnu jaxshin ayaa qabay wa haajarat weyna hijrootay macahu la jirankiisa ila alxabasha xabasho xaggeeda u hijrootay yacni saxaabadii hore ee intaan madiinaba loo soo hijroonin u qaxday xagga ardulxabasha ayay macnaha ka mid ahayd iyadii ninkeeduba fartadda waxaa ridoobay cubaydullah ninkii qabay cubaydullahi ibnu jaxshi habaa ridoobay wa tanasara nasraani buuna noqday yani diinta kiristanku qaatay wey macnaha wa tuwufiya waana la oobsaday hunaaka halkaasaa lagu oobsaday ardulxabashu ku dhintay macnaha habatad waxaa sugnaatay umu xabiiba calaa diiniha diinteedii bay ku sugnaatay wa hijratiha iyo hijradeedi iyado waxba iskama bedelin waxaa qaalib ah way u badan tahay haweeneydu hadduu ninkeedu isbedelo oo mabdi'iisa bedelo iyo diintiisa inay raacdo saasaa haweenka haalib u ah ayadu marka mayna yeelin way ka hadhay diintii islaamka iyo hijradeedii bay ku sugnayd asagiina waa gaaloobay falamaa bucia rasuullahi falamaa bacata markuu diray rasuululahi sal lay slm nabigu markuu diray camra bnu mayat adamri saxaabigaa markuu la diray bikitaabihi waraaqdiisii iyo dhambaalkiisii ila anajaashiyi najaashi u socday fii muxaram bishii muxaram sana saabica alhijiriya sanadkii toddobaad ee hijiriga markuu nebigu dhambaalkiisa usii dhiibay saxaabiga camr bnu mayat adamri ayuu khaaba calayhi nebigu yani camar baa wuxuu nebiga u doonay khaaba camar baa doonay calayhi nebiga daraaddii wuxuu u doonay umma xabiiba yacni uu ugu fadhiistay way macana fatasawajahaa wuu guursaday nebigu sal lla alay slam fasawajahaa dheh camar baa haweenaydii guuriyey iyaahu nebiga u guuriyey salawatullahi wasalaamu caleyh yacni nebigu wakiilka ahaa oo uu macnaha matalayey caqdigii buu marka u tawaleeyo guurka isagaa u taagnaa nebiga sal alla alay slam oo u guddoomay u fadhiisigii loo fadhiistay iyo codsigii ama tuugmo waxaad tidhahdabana isagaa nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi u fuliyey wa bacata biha wuuna la soo diray markaa maca sharaxbiil ibni xasna ninkaasuu la soo diray saxaabiga ninkaasaa loo soo dhiibayo madiine markaa keenoo nebiga u keenay sal ly wasalam markaasuu la aqalgalay haweeneyda tobnaadi waxa weeye safiyatu binta xuyey ibnu akhtab min bani israa'iil reer bani israa'iil waay yani waa yahuud yahuudiyad bay asalkeeda waxaa dhalay ninka odayga ahae xuyey ibnu akhtab ee odayaasha reer bani israa'iil ama odayaasha yahuudda ka mid ahaa ogaasyadooda ay tixgeliyaan buu ka mid ahaa ninkaasaa dhalay kaanat waxayd iyaduna min sabyi khaybara khaybar dadkii laga soo qafaashay laga soo qabsaday bay ku jirtay fastafaaha waxaa doortay rasuululahi sal ly sl nabigaa doortay linafsii naftiisa u dooray yani aada bay u qurux badnayd ta labaadna waxa weeyaan reer bay ka dhalatay oo macnaha waxa weeyaan reer ugaas ah reer madaxay ka dhalatay ujeedooyin badan weya marka ujeedooyin badan baa laga leeyay guurkeeda fa actaqahaa nebigu waa xoreeyey sal lla lay wasalam markuu isagu isu dooray ayuu xoreeyey wa tasawajaha waana guursaday bacda fatxi khaybara khaybar furashadeeda kadib ayuu guursaday sanata sabcin alhijiriya sanadkii toddobaad hijiri ayay iyadana guurkeedu ahaa furashadii yani khaybar wax yar kadib ayb ta kow iyo tobnaadii waxa weeye maymuunatu bint lxaaris ukhtu umu lfadli ukhtu ummi lfadli umulfadli walaasheed umulfadlidaana waxaa la yihahda lubaabatu bint alxaaris yani umulfadli oo cabaasu qabay yani ayay walaalo ahaayeen maymuuna bint alxaaris tasawajaha waxaa guursaday wuu guursaday nebigu sal lla alay waslam maymuuna fii dilqacda bishii dilqacda ayuu guursaday sanata sabcin alhijiriya fii cumrati alqada cumrada la magac baxday cumrat lqadaa sanadkii toddobaad bay dhacay soomaaha waa tii uu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh kaga qadaynayey tii loo diiday bish sanadkii lixaad sulxulxudaybiya yani cumrada uu nebigu sal lla lay slam ka soo laabtay sanadka ka dambeeyey tii uu aaday baa cumar turqadaa la yidhahdaa sanadka toddobaad dhacday macna sanadkaasuu marka nebigu guursaday sal lla lay slam maymuuna bint alxaaris bacda an xalla markii uu ka xalaaloobay kadib ayuu guursaday minhaa cumrada cala saxiix sida saxiixa cala saxiixda wuxuu ku tilmaamaya bacdu alaxaadiida waxaa jirta soo aroortay odhanaysa yani nebigu sal alla lay wasalam wuxuu guursaday maymuuna isagoo xarman sida xadiidka cabdullahi bni cabbaasiyo ee bukhaariga laftiisa kusoo arooray taqriiban marka xadiidkaasu xoogaa yuu bushinaya ficlan waana sidaasoo sida raajixa waxa weeye nebigu wuxuu guursaday markuu cumrada ka xalaaloobay kadib xadiidkaasina waa xadiid shaad ah wey bukhaariga haba ku jiro waxaana ka xoog badan yani maymuuno lafteeda waxay leedahay nebigu wuxuu guursaday anoo macnaha xalaala aburaafic ninkii loodhan jiray saxaabiga ahaa ee u dhexeeyey iyadiiyo nebiga sal alla alay wasalam isaga laftiisa wuxuu leeyay nebigu wuxuu guursaday sal alay wasalam markuu cumrada ka xalaaloobay kadib oo acmaasheedii gutay marka arrimaha marka la isu geeyo xadiidka ibn cabaas waa laga xoog badaya marka fa haaulaai kuwaa marka aan soo sheegnay ixdaa casharata sayida sayida waa kow iyo toban sayidood wey kow iyo toban haween awa tazawaja wuu guursaday bihinna iyaga arasuulu sal alay wasalam nebigu uu guursaday waa kow iyo toban sayidood oo nebigu uu guursaday wa banaa bihinna nebiguna waa dhistay kow iyo tobankaas wuu la aqalgalay wa tuwufiyad waxaa la oobsaday minhunna kow iyo tobankaa xaggooda ithnataani labaa la oobsaday khadiijatu weye wa zaynabu umu lmasaakiin fii xayaatii nebiga noloshiisa lagu oobsaday intuu noolaa waan soo sheegnay khadiija iyo macnaha umu lmasaakiin zaynab labadaaba intuu nebigu noolaabay ka geeriyoodeen salawatullahi waslamu caleyh wa tuwufiya waa la oobsaday huwa nebiga laftiisaa la oobsaday cani tisci sagaalka xaggooda laga oobsaday albawaaqi ee soo hadhay sagaalka kaleba iyagoo nool ayuu nebigu ka geeriyooday salawatullahi wasalaamu caleyh wa ama alithnataani labadii miya allataani labadaasoo lam yabni bihimaa uusan nebigu dhisanin ilaan horuu inoo soo sheegay kow iyo toban uu dhistay iyo laba uusan dhisanin intaasuu inoo soo sheegay saddex iyo toban bay duuduubka isku imaanayaan labadii uusan dhisaninbu marka yuuna sheegi rabaa wa ama alithnataani labadii allataani labadaasoo lam yabni bihimaa uusan nebigu dhisanin fa waaxidatun midood min bani kilaab bay ka ahaato reer bani kilaab wey wa ukhraa mid kaleetana min kindata kinda ayay qabiilkaasi ka dhalatay wa hiya almacruufatu waana midda lagu yaqaano biljuniya yani waa middii xadiis kusoo arortay haweeneyda juuniyadda wa hunaaka halkaas wa hunaaka waxaa jira khilaafaatun khilaafaat baa jira oo laa xaajata aan wax baahiya loo qabin ilaa basdihaa yani waxa weeyaan fidfidinteeda faahfaahin badan loogama sii baahna khilaafaad baa laakiin masalada ku jira macna yani waxay ahaayeen haweenkaas midna nebigu sal lla lay waslam baras buu ku arkay baras markuu guursaday kadib ayuu jirkeeda cadaan ku arkay oo baras ah wuu furay marka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh midna waxay ahayd markii loo keenay nebiga sal lla lay waslam loo soo aqalgeliyey ayaa waxay tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangelaya ilahay baan u ahay allah iga kaa qabto saasoo kaleta waxayna ahayd baa laleeyahay taqriiban barnaamij laga soo shaqeeyo haweenka qaar baa kusoo qanciyey wuxuu ku yidhi nebiga haddaa rabto inuu ku jeclaabo acuudu billaahi minka ku dheh iska miskiin bay ahayd marka acuudu billaahi minka ku tiri marka nebigu sal lla alay slam wuxuu ku yidhi mid magantiisa aan la daari karin baad magan gashae taxriirkiina aada buu ku yidhi saas iyaduna ku tiri ayib wa ama saraari haweenka uu nebigu sal lla lay wasalam uu addoon ahaan macnaha waxa weeyaan uu u addoonsaday saraarida waxaa la yidhahdaa waa haweenka iyagoo addoommo ah sayidkooda u galmoodo saasaa macnaha la yidhahda falmacruufu sida la yaqaanaay annahu nebigu sal lla lay slam tasara wuxuu addoonnimo ugu galmooday oo addoonnimo uu macnaha haween kaga dhigtay bihnatayni labo ixdaahumaa midood maariyatu lqibtiya waaye ahdaaha lahu nebiga waxaa usoo hadiyeeyey almuqawqis fa wladaha muqawqis macnaa waa meliku misra masar ninkii ka talin jiray ayaa nebiga usoo diray salawatullahi waslamu caleyh oo hadiyad uga soo dhigay qibtiyadana waxaa la yidhahdaa ilalaan qibtiyiintu waa jiraan qibtiyiintu nimankan masar dega ee hadda kiristanka u badan baa macnaha qibtiyiin la yidhahda kuwaasay marka ka dhalatay ninkaasaa marka hadiyad ahaan nebiga ugu soo diray salawatullahi wasalaamu caleyh fa wladaha wuxuu ka dhashaday ibnahu wiilkiisa ibraahiime ah waxay u dhashay nebiga sal lla lay wasalam ibraahim bay u dhashay waana haweenayda keliya ee khadiijo labaysa ee nebiga salawatullh wasalaamu caleyh ilba u dhashay saas way maana ayib maariyat lqibtiya alladii wiilka alladii ibraahiimkaasoo tuwufiya la oofsaday sagiiran isagoo yar bilmadiinati madiina lagu oofsaday fii xayaatihi sal lay waslam nebiga noloshiisa intuu nebigu noolaabuu ibraahim dhintay oo waa kaynu soo maray nebiga sal lay waslam wiilashuu dhalay mid weynaaday kuma jiro yaraantay ku wada geeriyoodeen ayib wuxuu geeriyooday yani fi thaamin walcishriin aw ataasic walcishriin yani sideed iyo labaatankii ama sagaal iyo labaatankii min shahri shuwaal bisha shuwaal sanata cashrin alhijiriya sanadkii tobnaad ee hijrada wifqa waxay waafaqsan tahay xagga taariikhda miilaadiga marka la yidhahdo toddobiyo labaatankii yanaayir yanaayir macnaa january waay sanata ithnain wa thalaathiin bacda sitimia yani almiilaadi lix boqol iyo soddon iyo laba taariikhdu markay ahayd ayay waafaqsan tahay toddobiyo labaatankii january macnaha waxa weeyaan taariikhdaas wax hadda markaa qoray ma jirin laakiin hadda dib marka loo raaco oo la xisaabiyo maalin maalin bay laisugu gooyo labada taariikhood la isgarab dhigo unbaa taqriiban qiyaas lagu soo saaraya macnaha saas wasuriyatu thaaniya haweeneyda labaadee nebigu uu macnaha sariyadda ka dhigtay uu macnaha waxa weeyaan uu addoon ahaan haweene uga dhigtay hiya iyadu rayxaanatu weeyaan bintu zaydin annadariya ree bani nadir bay ahayd aw ilquradiya ama ree bani qurayday ahayd yani yahuudiyad bay ahayd kaanat waxay min sabaaya qurayda ree bani qurayda dadkii laga soo qafaashay bay ku jirtay faistafaaha markaasuu nebigu doortay linafsihi buu u dooray salawatullh wasalaamu caleyh wa qiila waxaa la yidhi middaa dambe ee marka rayxaano ah ayay culimmadu waxay isku hayaan ma addoon bay ahayd oo addoontiisii ahaan buu nebigu sal lla alay wasalam u hawe yuu xaas uga dhigan jiray mise intuu xoreeyey ayuu markaa kadib guursaday oo ummuhaatulmu'miniin bay ku jirtaayo xaasaskiisa xortaa xortaa bay ka mid ahayd labadaasaa marka laisku hayaa manaa culimadu isku khilaafsan yihi wa qiila waxaa la yidhi bal hiya iyadu min aswaajihi sal ly slam haweenkiisay ka mid ahayd actaqahaa nebigu waa wuu xoreeyey fatazawajaha markaasuu guursaday sidaana culimada qaar baa odhanaya waalqowlu alawalu qowlka hore oo inuu addoon ahaan uu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi uu yani waxa weeyaan ku haystay ah oo macnaha waxa weye uusan xoraynin guursaninna ee ay u ahayd uun macnaha waxa weye addoon u ahayd qowlkaasaa rajaxahu waxaa rajaxay ibnulqayim saasuu callaama ibnulqayim saasuu rajaxay macnaha wa zaada wuxuu ziyaadiyey abu cubayda itnatayni ukhrayeyn laba kaluuba ku darayba laba addoomoodoo kale ayuu sheekhaas abu cubayda ku daray midda koowaadii jamiilatu wey asaabaha nebigu wuu helay jamiilo oo wuu asiibay fii bacdi sabyi qafaaladii dadkii lasoo qafaalanayey qaar ka mida ayuu dhexdooda dhexdeeda ka helay macna yuu ka qaatayoo macnaha waxa weye isagay ku aaday wa jaariyatun iyo gabadhi iyada yar yacni oo iyadana addoon ah addoon oo wahabataha lahu ay u hibaysay zaynabu bintu jaxsh zaynabtii ina jaxshi ahayd ayaa addoon kale nebiga u hibaysay salawatullahi wasalaamu caleyh labadaas dambe oo midna jamiile ah midna jaariyadaas zaynab bintu jaxshi ay nebiga u hadiyeysay ah u hibaysay ah labadaasuu abu cubayda ku daray marka waxay noqonayaan saraaridu afar bay noqonayaan saas macnaha haddii abu cubayda hadalkiisa la qabto macna intaa markuu inoo sheegay ayuu marka wuxuu gudagelayaa tacliiq tacliiq wuxuu tacliiqinayaa nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi iyo guurkiisaas badan haweenkaa faraha badan oo nebigu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh ujeedooyinka ku jira iyo maxaa dan oo laga lahaa iyo yani waxyaalahaasuu tacliiqinaya marka uu geli rabaa waman nadara ruuxii fiiriya ilaa xayaati rasuuli sal ly slam nebiga noloshiisii ruuxii fiiriya carafa wuxuu garanayaa jayidan si fiican wuxuu u garan ana zawaajahu nebiga guursigiisa bi haada alcadadi tiradaa uu guursaday alkatiiri oo aadka u badan tiradaa badan guurka uu guursaday oo min annisaai haweenka fii awaakhiri cumrihi weliba cumrigiisa intii ugu dambaysay iyo gadaashiisa uu guursaday bacda an qadaa markuu gutay kadib oo uu dhammaystay maa yuqaaribu wax ku dhow halaahiina caaman soddon sano wax ku dhow oo min raycaani shabaabihi dhallinyaronimadiisa awalkeedii ah iyo qeybtii ugu fiicnayd ah wa ajwadi ayaamihi iyo maalmihiisa kuwii ugu qiimo badnaa ah muqtasiran weliba isagoo ku gaabsaday calaa zawjatin waaxida hal haweeney shibha cajuus oo habar oo kale ah duq ah khadiijatu wey uma sawdatu wey ninkii arrintaa u fiirsadaayay hee carafa wuxuu garanayaa ana haada zawaaja guurkaasi lam yakun inuusan ahayn liajli annahu in yacni inuusan sababkiiyo uusan ahayn sababka keenay in nebigu sal lla alay waslam wajada uu helay baktatan si kada ah fii nafsihi naftiisa dhexeeda inuu ka helay quwatan xoog iyo awood caarimatan oo xaddhaaf ah min ashabaqi oo shahwo daran ah taas daraaddeed ma ah shahwadaa daranoo laa yasbiru uusan adkaysan karin macaha la jirankeeda ilaa bimidli hada alcadadi tiradaasoo kale wax la mida mooyaane alkathiiri oo faraha badan oo min annisaai haweenka ah hadalku waa isku xidhan yahay waxa waaye ninkii noloshii nabiga sal lla alay slam si fiican ugu fiirsada oo ah guurska uu nebigu haweenkaa faraha badan guursaday cimrigiisa weliba qaybihii ugu dambeeyeyna uu haweenkaa badan guursaday soddon sano oo noloshiisa ka mida markay tagtay kadib oo uu dhalinyaronimadiisii inteedii hore iyo maalmihiisii intii ugu fiicnayd markay tagtay kadib muddadaa dhallinyarada uu ahaa ee uu xoogga lahaana weliba hal haweeney ah oo weliba duq oo kale ah duq oo kale ah waa khadiija iyo sawda oo iyaduna duq ahay leanna sawdaa ku xigtay sidaan soo marnayba guurka khadiija sawda lafteeduna duq bay ahayd oo wax yarba iyadoon la jooginba waa tii iska wareejisay kalkii ay lahayd iyo maalmihii ay lahayd oo caaisha ku wareejisay caaishay siisay macnaha marka yacni muddadaas dhallinyaronimadiisu taagnayd oo xooggiisu uu jiray hal haweeney oo weliba duq ah ag fadhiguu ag fadhiyey arrinkaa ninkii u fiirsadaayay wuxuu garan karaa in guurka haweenkaa faraha badan nebigu uu guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh arrinta keentay iyo sababkeedu uusan ahayn nebigu oo shahwo xoog badan ay haysay ma ahayn sababku saas ma ahayn shahwo xoog badanoo xaddhaafa oo ayna ku filaan karaynin tiro intaa la ego haweena mooyaane wax kaloo deeqi karaba aysan jirin shahwo noocaasoo nebiga haysay salawaatullahi wasalaamu calayhi ma ahay waxa keenay haweenka faraha badan guurkooda macna ninkii arrinka saa u fiirsadana arrintaasaa usoo bixi ba macna saa ninkii arrinta ugu fiirsada maxaa yeele meesha waxaa ku jirta haddii uu meesha shahwo u jeedo horta marka koowaad weeyaane inta dhallinyaronimada uu yahay oo labaatan iyo wixii macnaha ka sarreeya ah duqnimona uusan fooda gelinin ayuu guurka badsan lahaa maxaa yeel xilligaa waa xilliga shahwadu ugu xoog badan tahay xilligaana waa xillu duqda ag fadhiyi waayo kow marka labaad weeye haddii uu shahwo ujeedlaho shahwa ka tan badatay haweenkan faraha badanna macnaha waxa weeyaan yacni mooyaane wax ka yar ayna deeqaynin hadday arrintu saas tahay haddii waxa weye gabdhuhu guursan lahaa maxaa habraan iyo carmalkan iyo macnaha waxa weeye uun daba dhigay hadduu shahwo ujeedyahay marka arrinta ninkii saa ugu fiirsada waxaa usoo baxaysa sida la sheegaya ma ahoo gaalo iyo gaalo raac ay sheegayaano nebiga shahwo xoog badanoo tan badan buu lahaayo intaa ka yarba ayna ku fillaan karaynin saa maaha arrintu macna bal ujeedooyin kalaa jiray guurka waxyaalo badan buu leeyahay nebigu waa ka weynaa salawatullahi wasalaamu calayhi waxyaalahaasi waa fikir aada u hooseeye wey fikir hoose wey macna bal kaanat waxaase jirtay buu leeyahay bal kaanat waxa ahayd hunaaka halka shabaqa waxaa la yidhaahdaa yani shahwada daran baa la yidhahda weliba shahwada faasidada ah ee xooga badan ayaa shabaqa la yidhahda caarimadana waxaa la yidhahdaa waa shahwada xaddaafka yada shaygu markuu xaddaaf layhahdaa waxaa la yidhahdaa shay yani waxa caarim la yidhahda sayl alcarim yani waa daad xadhaafa way saasaa la yidhahda macna bal kaanat waxaas ahayd hunaaka halkaa waxaa jirtay aqraadun dano iyo ujeedooyin ukhra oo kale oon shahwo keliya ahayn ajallu ujeedooyinkaasoo ka weyn wa acdamu min algaradi ujeeddadii ka weyn alladii ujeeddadaasoo yuxaqiquhu uu taxqiijinayo caamatu zawaaj guurka intiisa badan guurka intiisa badan maxaa lagu raadiyaa waxaa lagu raadiyaa soo maha in shahwada uu ruuxu yani shahwadiisana ku guto caruurna uu ka helo wehelna ay u noqoto oo macnaha waxa weeyaan uu guri dhisto oo weheshado oo meesha uu kasoo jeedsado sidaasaa guurka intiisa badan ujeedadiisu ay tahay intaa marka ma ahayn guurka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ahdaaf iyo ujeedooyin iyo taargadyo waaweyn oo siyaasi iyo ijtimaaci iyo diini intaba isugu jira ayuu nebigu guurkiisa u qaybsanaa salawatullahi wasalaamu calayh arrin weyn maxaa yeele waa nin weyn oo hogaamiye ah oo qaa'id ah oo nebi ah oo rasuul ah waay marka waxyaalahaasi yani waa waxa basharka fit- fitradooda ku jira oo lagaba maarminba shahwada gudashadeeda iyo yani waxa weeyaan carruur dhalitaankooda iyo aqraabdaas lagama maarmo laakiin ragga waaweyn ee sida rasuulka oo kale ah salawatullahi wasalaamu calayh yani waxa weeyaan waxaasoo kaleeto waa waxyaale ka waaweyn iyo ujeedooyin ka waaweyn ayaa jira kuwana ha jireen macna faitijaahu rasuuli sal lay waslam nebiga marka ujeedsigiisa uu u jeedsaday ilaa musaaharati abibakrin wa cumara xidhiididda uu la xidhiiday abubakar iyo cumar muxuu kula xidhiiday bizawaajihi guursigiisa uu guursaday bicaaishata oo xabsu guursaday caaisha yaa dhalay abubakar baa dhalay nebigu gabadh abubakar dhalay buu guursaday abubakar marka xidid bay ahaayeen kow xabsana waxaa dhalay cumar baa dhalay nebigu gabadh cumar dhalay buu qabay oo xidid bay ahaayeen ayib wa kadalika sidoo kale taswiijuhu nebiga guurintiisa uu ibnatow gabadhiisa guuriyey faatimata ee faatimo ahayd bicaliyi bni abi aalib uu guuriyey cali na nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh xidid bay ahayn qaraabana waa ahayd xididna waa ahayd oo nebigaas sodog u ahaa gabadh buu ka qabay isagaa gabadh ka qabay macna wa taswiijuhu nebiga guurintiisa salawatullahi wasalaamu caleyh ibnatow gabadhiisa uu guuriyey ruqayata ahayd uma ruqaya markay geeriyotayna umma kalhum ayuu u guuriyey bicuhmaan ibni cafaan buu u guuriyey afartii khaliifba soo maa afarta khaliifa nebigu xidid buu lahaa salawatullahi wasalaamu caleyh qaarna isagay ka qabeen qaarna isagaa ka qabeen nebigu sal ly wasalam labo isagay ka qabeen oo cali bni abi aalib iyo cuhmaan isagay ka qabeenoo weliba cuhmaan labuu guursaday saan soo sheegnayba laba gabdhoodoo nebigu dhalay salawatullahi wasalaamu caleyh ayaa macnaha wax weeyaan ayuu guursaday labada kaletana nebigu sal lay slam isagaa ka guursaday ayib arrintaasi marka ujeedsiga arrintaa uu nebigu u jeedsaday yushiiru wuxuu tilmaamayaa oy arrintaasi tilmaamaysaa ilaa annahu nebigu yabqaa inuu doonayo min waraa'i daalika arrinkaa gadaasheeda wuxuu ka raadinayaa tawhiiqa asilaati xidhiirhkiisa inuu xoojiyo birijaali ragga uu la leeyahay alarbacati afarta ragga afarta ah xidhiirh gooniya oo adag inuu la yeesho yuu nebigu uga gon leeyahay oo ula ujeeddadiisu ay tahay guurka uu ka guursaday ama guurka uu u guuriyey marka waa hadaf ka sarreeya soo maa waa hadaf ka sarreeya yani waxa weeyaan maaragtay waxyaalihii la sheegsheegayay aladiina ragga afarta ahoo curifa la gartay oo la bartay balaa-uhum imtixaankooda loo imtixaano imtiaan islaamka daraadii wa fidaa-uhum iyo huridooda maal iyo nafba ay hureen lilislaami islaamka ay u hureen saasaa lagu yaqaanay fi lazmaadi azmaad weliba mushkilooyinka iyo arrimaha cidhiidhiga ah allatii arrimahaasoo marat bihi soo martay islaamka soo martay islaamka azmada azamaadka waxa la waa jamcu azma azmadana shidada iyo diiqa la yidhahda xidhiidhiga iyo dhibaatada daran baa la yidhahda islaamku dhibaatooyinkii badnaa ee cuslaa ee cidhiidhigu soo maray raggii gacanta weyn ka geysta wey ee lagu imtixaanay talabaadna naf iyo maal waxay heli kareenba u huray nimankaa afartaa marka uu dadka ka sitoon la sinayn xidididda nebigu uu la xididayo salawatullahi wasalaamu caleyh waxay tilmaamaysaa arrin ka sarraysa waxyaalahan soo sheegana oo ah xidhiidh gooniya inuu la yeesho wa shaaa wuxuu doonay an yajtaazaha islaamku inuu soo gudbo arrimaha la soo sheegay dhibaatooyinkaa bisalaamin si nabadgelyaa uu kusoo gudbo raggaasi macnaha dadaalkay bixiyeen iyo yani waxa weeyaan wixii ay dhiibeen daraaddeed buu ilahay sabab uga dhigay subxaana wa tacala inuu islaamku uu soo gudbo dhibaatooyinkaasoo dhan oo uu kasoo tillaabsado macnaha ayib taasi horta mid bay ahayd arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa inuu nebigu sal lla alay wasalam uu islahaa raggan odayaasha la xidhiidh oo xidhiidhkooda adkee ay kugu xidhan yihiin ama aad ku xidhantah wa kaana waxaa ahaa min taqaaliidi alcarab carab caadooyinkeeda waxaa ka mid ahaa alixtiraamu in lays ixtiraamo lilmusaaharati xidhiididda laysla xidhiiday darteed laysku ixtiraamo yani carabta saasay caadeeda ahayd ninka reerka ka qaba ama gabadh laga qabo aada bay u ixtiraami jireen haddii xataa cadaawad ay u hayaan cadaawadda umayna muujin jirin ciddii ku socotana taqriiban intay ka celin karaan wax alla waxay la qaban karaan way la qaban jireen marba hadduu gabadh qabo oo reerka ka qabo ama isaga laga qabo xididka marka si gooniya u tixgelin jireen carabtu caadadoodu saaseh faqad kaana wuxuu ahaa asihiru xididku cindahum agtooda wuxuu ka ahaa baaban albaab oo min abwaabi ataqarubi albaabada laysugu dhowaada ah bayna albutuuni almukhtalifa qabiilada qabiilooyinka iyo lafaha iyo jilibyada kala gedgedisan markay doonayaan inay isu dhowaadaan way xididayaan gabdhaha laysasin waa la kala guursan saasaa marka laysugu soo dhawaanaya macana carabtu saasay ahaayeen wa kaanuu waxay ahayen yarawna kuwa arka munaawa'ata wa muxaarabata alashaar yacni cadowtinimo iyo collaytan iyo la dagaalamid lala dagaalamo kuwa xididka ah waxay u arki jireen sabbatan cay inay tahay wa caran iyo ceeb calaa anfusihim lafahooda inay ceeb ku tahay munaawa'a waxa la yhaha bimacnaha mucaadaat wa mucaarada yani ruuxa markaad la collaytanto oo macnaha waxa weeyaan aada mucaaradayso ayaa la yidhahdaa naawa'ahu marka ruux xidid kaaga ehe gabadh kaa qaba aad ama aada gabadh ka qabto oo lala collaytamo oo lala dagaalamo inay ceeb iyo cay tahay dhaliil inay tahay bay u arki jireen macnaha fa araada rasul llahi sal ly sl nabigu marka wuxuu doonay bizawaaji ciddatin tiro guurkood oo min ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkooda kuwa guurkooda wuxuu nebigu ku rabay salawatullahi wasalaamu calayh an yaksira inuu jebiyo sawrata cadaa'i alqabaa'ili qabiilooyinka cadaawadooda carcarteeda inuu jebiyo lilislaami islaamka ay u hayaan sawrada waxaa la yidhahdaa xiddatu shay baa la yidhahdaa shayga macnaha waxa weye af markuu af badan yahay oo hor leeyahay oo oo macnaha waxa weye carcartiisa leeyahay ayaa la yidhahdaa sawra marka qabaa-isha colaadda ay islaamka u hayaan colaadaasuu doonayay inuu ku jebiyo ooma ku dhimo haweenkii uu guursaday qaar ka mida guurkooda ujeeddadaasu kala aha nabigu salawatullah waslamu caleyh yacni qabiil baa nabiga ku kacsan salawatullahi wasalaamu caleyh oo la dagaalamaya oo ugu dhib badan qabaa-isha oo far dheeraatay noqday nebigu sal alla lay waslam ugaaskooda ama suldaankooda ama odayaashooda mid ka mid a buu gabadh uga fadhiisan gabadhaasna heblaan kaa raba ayib gabadhii baa la siin reerkii colaadiisii iyo qabqabtiisii iyo dagaalkiisii iyo dhibkiisii meeshaa ugu dambeey say usoo durkahayaan usoo dur gabadh baa laga qabay way xishoon cala aqali taqdiir gabadh baa say usoo durkayaan marka dambena waa waa ku islaam hayaanba saas wey macana marka gabadhaama waxaa loo guursaday jacayl la jeclaaday iyo macnaha waxa weeyaan shahwo riixaysa ayuu ninku u guursaday mise ujeeddo siyaasiya meesha ku jirta ujeeddo ka weyn baa ku jirta nebigu sal lla lay slam marka aqraada iyo ujeedooyinka uu fiirinayo guurkan faraha badan kuwaasaa ka mid a macna oo qaar haweenkiisa ka mida wuxuu u guursaday qabaa'il ku kacsanaa kacdoonkooda in la dejiyo macnaa oo la damiye ama la dhimo saas wey macnaa wa yudfia inuu baktiyo ayuu nebigu sal lla damiyo ayuu u guursaday haweenka qaarkood xiddata baqdaa'ihaa qabiilooyinkaas cadhada ay cadhaysan yihiin yacni carcarteeda xidda iyo sawra waa isku macno kaanat waxayd ummu salama haweeneyda ummu salama la yidhahdo min bani makhsuum reer bani makhsuum bay ahayd reer bani maqsuumna yay yihiin xayi abi jahlin wa khaalid ibn waliid khaalid ibn waliid iyo abi jahl iyo reerkay ka dhasheen baa la yidhaahdaa reer bani makhzuum falama tazawajaha rasul lahi sal ly sl nebigu markuu umu salamo guursaday lam yaqif muusan istaagin khaalidun khaalid min almuslimiina muslimiinta muusan iska taagin xaggooda mowqifahu meeshuu iska taagay oo kale ashadiida ee darnaa biuxudin uxud meeshii darnayd u iska taagay markuu maqlay umu salama nabigaa guursaday khaalid waa isbedelay mowqifkiisi hor gabadh baa laydinka qabaa xishood way macnaha saas khaalid waa isbedelay oo uxud wixii wacdaro uu saxaabada ku dhigayo mowqifkii uu taagnaa isbedel baa ku dhacay markii umu salama uu nabigu guursaday salawatullah waslamu caleyh maxaa yeele umu salama iyo khaalid baa isku qoysa saas wey bal iska badaa inuu mowqifkiisii bedelay oo cadaawadiisii isbedeshay aslama wuuba islaamayo bacda muddatin muddo kadib hayri tawiilatin oo aan dheerayn daa'ican isagoo iskeenay oo qasab lagu keenin raagiban oo doonaya islaamka oo jecel yacni marka hore ila ruuxa cadaawaddaa laga siibaa fatiilkan cadaawadda sidiisaba ayaa marka hore ruuxa laga bixiyaa fatiilkaa cadaawadda a markii uu ka baxo ruuxu mowqif dhexdhexaadaha kusoo dhaco mowqifka dhexdhexaadka markuu kusoo dhaco waxa uu suurtagal ah marka inuu wax maqlo oo wax dhegaysto oo xaajiskan cadaawadiiyo derbigan cadaawadda ahee wax ka celinahaye ee wax la maqli leeyahay ayaa ka baaba'aya macnaha khaalid marka waxa weye islaamkii buu dhegaystay waa soo dhawaaday waa soo durka kadibna waaba islaamay macnaha ayib wa kadalika sidoo kale abu sufyaan odaygii abu sufyaan la odhan jiray lam yuwaajih muusan la qaabilin rasuula llahi sal lay slam nebiga muusan la qaabilin biayi muxaarabatin dagaal oo dhan bacda zawaajihi markuu nebigu guursaday kadib bibnatihi abu sufyaan gabadhiisii ummi xabiiba ahayd ummu xabiiba abu sufyaan baa dhalay nebigu markuu ummu xabiibe guursaday abu sufyaan markaa oday wuxuu u ahaa reer qurayshood oo dhan buu hogaamiye u yahay reer quraysheed oo dhan buu hogaamiye u yahay odayaashii kale markay baxeen hogaanka isaga qabta markii gabadhiisii la guursadoo nebigu gabadhiisa guursaday salawatullahi wasalaamu caleyh abu sufyaan xaalkiisi waa isbedelay cadaawaddii badnayd iyo dagaalkii badnaa iyo xarbigii wax badan baa isdhibay wa kadalika sidoo kale laa naraa ma arkayna buu sheekhu leeyahay min qabiilatay bani lmusdaliq qabiilka reer bani mustaq la yidhahdo waa bani nadiir qabi- qabiilka reer bani nadiir ee yahuuda aya istibzaazin wax argagixin ah uma hayno wa cadaa-in iyo wax cadaawada uma hayno uma arkayno bacda zawaajihi markuu nebigu ka guursaday bijuwayriyata wa safiya juwayriya waxay ahayd reer bani mustaliq soomayn safiyana waxay ahayd reer bani nadiir bay ahayd labadii qoysee gabadha uu nebigu ka qabay salawatullahi wasalaamu caleyhi ayagana dhib weynoo xaggooda ka yimid iyo cadaawad badani iyo argagixin fara badan oy u geysteen nebiga sal ly slam guurka gabdhaha kadib ma jirin macna ma aragno macna saasuu leey bal kaanat waxayba ahayd juwayriyatu juwayriya waxayba ahaydba acdama annisaai haweenka ta ugu weyn bay ahayd barakatan xagga khayrka calaa qowmiha qowmkeeda iyo tolkeed khayrkay usoo hoyeysay haweeney haweeneyda ugu baraka badan bay ahayd reerkeeda ay barakayso macna khayrkii ugu weynaabay usoo hoyeysay oo muxuu aha khayrkaasi faqad atlaqa waxay sii daayeen asxaabatu saxaabadu waxay ooda ka qaadeen oy faraha ka qaadeen asra miati beytin boqol qoys qafaalkood oo min qowmihaa juwayriya qoyskooda iyo qabiilkeeda walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu